laga yaaliyey alkhaafinaad halmaansan sinada almu'minaad alla lagu rumeeyey dadka ganaya ee wax yarayn ku sheegaya lucinu waa la lacnaday fi dunya adduunyada gudaheeda ayaa raxmad eebba looga fogeeyey waa lagu xukumay in la garaaco iyo walaakhira ciqaab xagga ah haddayn towbadna subxaha keenin walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadiimun weyn yowma maalin baa la cadaabaya ay tashhadu marag furi doonto calayhim korkooda alsinatuhum carabyaalkooda wa aydiihim gacmayaalkooda wa arjuluhum lugayaalkooda bimaa waxa ay kaanuu ahaan jireen yacmaluuna kuwa sameeya yowmaidin maalintaa qiyaamo la taagan yahay ayaa yuwafiihimullah rabbi u buuxinaya u dhammaystiraya diinahum abaalkooda alxaqa ee runta ah wayaclamuun waa ogaan doonaan ana allaha ilaah huwa ilaah alxaqu alla sugan oo haabida inuu yahay oo adduunka iyo aakhira labadiiba oga almubiinu wax walba caddeeya alkhabiisaatu naagaha xunxun iyo kelimaadka xunxun lilkhabiisiin ragga xunxun ba iska leh waalkhabiisuun ragga xunxun waxay leeyihiin lilkhabiisaat way isleeyihiin naagaha xunxun iyo eraya xunxun wadayibaat gabdhaha fiican litayibiin ragga fiican wadayibaat ereyada wanaagsan litayibiin ragga fiican baa ereyada fiican ka yimaadaan watayibuun ragga fiicanna waxay leeyihiin litayibaat gabdha fiican erayo fiican ulaa'ika kuwaa la qadfay oo caaishiya safwaana mubara'uun waa la bannaan mariyey mima waxa ay yaquuluuna cusbada ku hadleen min azina alla xaggii baa laga bannaan mariyey maskaxdoodana kuma dhicin safaan radia allahu canhu jihaadkii buu isaga dhintay saxaabi qaali uu ahaa waxa la ogaado taxqiiq lagu sameeyey weligii ma guursan awoodba uma lahayn kamana suuragelin arrinta taasaaba la ogaaday laakiin ka hor lama ogeyn caaisha marka lagu xantay inta ka horraysay quwadaas ba alla kuma galladaysanin naagna weligii ma guursan mushkilada ma haynin hawe laguma abuurin markaa dadka wuxuu ahaa aan maqdirada lahayn lahum waxay leeyihiin makfiratun dembilaaf wa risqun cunto kariimun wanaag badow yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan arrimadii weli qiimiga badnaabaa soconaya waxaa zinadii sidii loola dagaalamay xumaha iyo dhibaataday leedahay ayaa waxaa la sheegay waddooyin aad u tiro badan oo waxaasoo dhan dadka ka ilaaliya waxaa ka mid a istiidaanka aayaddan ay sheegayso inaan guriba la imaan allaahumma istiidaanba in la sameeyo maahan in la iska ilaaliyo oon loo dhowaanin daymadii iskaag dhowaashadii wixii oo dhan baa la wada joojiyey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow laa tadkhuluu hagelina buyuutan aqalla hagelina hayra buyuutikum aan idinka aqalladiinna ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad ka wehelsiisaan isti'naasku waa maxay wehelsiintu waxa wey guriga marka aad timaadid si akhyaarnimiyo edabi ku jirto haddaad bannaanka isu taagtid si raxmad le albaabka u garaacdid wax dhaqaaqa haddaad aragtid salaamu calaykum aad tidhaahid weji furfuran iyo dhoolla caddaynaad ku salaamtid in lagu weheshanayo madiidi fadal baa lagu leeyahy wax kale lama odhan karo adigiibaa istiinaa sameeyo inaadan shar la socon baa kaa muuqata wejigaaga malaamixdaada qosalka war macaanida usluubta axad la weheshan karo guri la geysan karaad noqotay haddaadse afarta qob albaabka ku garaacdo meeshaana ka qaylido markii lagaa furana weji mukulala dadkii tustid waxaa u muuqataa inaad shar la socotid acuudu billaahi albaab lagaa fura daay marka isti'naaska waa bashaashatu lwajhi wa liini lkalaam hadal dabacsan oo qiimi badan salaamu calaykum adkhuluu xataa tasta'tan horta kadib intaadan guriga gelin khayr ha laga arko wejiga furfur warkana macaane usluubku imo xataa tasta'nisuu ilaa aad wehel ka siisaan oo qofkii uu noqdo guriga lahaa midku weheshan karoon kaa diday markaad isti'naaskii bixiso wanaag laga arkana wa tusallimuu aad salaamtaano calaa ahliha ahlilbuyuud assalaamu calaykum aad tidhaahid daalikum kaasa khayrun fiicnaan badan lakum idinka waxaa laydinku sheegay arrinka lacallakum mudnaantii tadakaruun inaad waansantaan oo tacaaliinta islaamka qaadataan gurigii lama joogo cidlow fain lam tajidu haddaydaan hayn fiihaa filbuyuud aqallada dhexdooda axaddan qofna falaa tadkhuluuha ma lagu jira hagelin aqalka xataa yu'dana ilaa la fasaxo lakum idinka haddii markaa lagu cudur daarto oo reerkii aqalka lahaa mashquul uu yahay oo lagu yar raalli naga ahaw inaad dagaal bixisaa meel baabka surnaataa ma iska bax noqo wain qiila haddii la yidhaa lakum idinka irjicuu laabta farjicuu laabta idinkoon cuqdiya colaad midna qaadin dagaalna dhiibin duruuf saamixi weyda guri inay tallaa laga yaabaa nabad ku noqo wakti kala imo in qiila haddii la yidhaa lakum idinka irjicuu laabta farjicuu laabta huwa laabashadaad laabateen ayaa askaa daahirnaan badan lakum idinka inaad ama muran qadinta sidaadoo guriga leh oo tidhaa see u noqona meeqa gooran imid ama albaabka surnaatood wax hiraajiso taasaa ka fiican wallaahu eebe bimaa tacmaluun waxaad qowl iyo ficilba samaynaysaan caliimun waa og yahay aqalo la geli kara ma jiraano aqaladii la degnaa waa garna kuwaan la degnayn fanaadiqdii huteelada oo kale dukaamaha oo kale makhaayadaha oo kale isbatallado kale maxaa la yeela qaala tacaala taduuxi laysa maaha calaykum korkiina junaaxun dembi an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan aqalo hayra maskuuna laguma hoydo danaa loo yimaadaa waa dukaan raashinkaa laga gataa xaaskuma noola meesha makhaayad wayo raashinkaa laga cunaa mustawsaf saydeliyo wayo dawadaa laga gataa hoteel wayo socotadaa ku nasata caa'ile ma joogta bilcaan iyo carruur kuwaas waa la tegi kara ixraaj ma jiro buyuutan aqala hayra maskuuna kuwa la degan yahay kayrkooda fiiha mataacun raaxa lakum idinku sugan oo waa hoteelkii lagu nasanayey waad homantaa sharaab baad ka cabaysaa waa ba-antaa cuntaad ka cunaysaa aqalka aad gashay raaxaad u soo doonatay waxaana loo dhisay raaxada dawo laga helo raashin laga helo cunto laga helo lagu nasto maraafiq alcaama suuqaa laga dhisay behergelaa la rabaa fiiha mataacun lakum raaxaa idinku sugan wallaahu eebe yaclamu waa og yahay maa tubduun maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa tagtumuu waxaad qarinaysaan maa labadaba eebba og yahay kolka aqalada usluubtoodii iyo nidaamkoodii waa kana lama raba sidii xoolihii xerya daala laysku baxsanaado bidixiyo midiga laysu dhaafo akhlaaqna maaha islaamnimona maaha gobanimaa la rabaa dhibaatada waxa keenayna waxa wey aqalada la jiiraayo usluub la-aan lagu jiiraayo odagii oo jooga ilmaha loo dhaafayo waa waxa aqaladu la dumin akhlaaqdiina la luntay islaamkii waa kana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno laa tadkhuluu ha gelina buyuutan aqalo hayra buyuutikum aan aqaladiina ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad wehel ka bixisaan oo qofkii aqalka lahaa aad u qadintaan raaxa iyo arrimo fiican oo wa tusallimuu aad ka salaantaan calaa ahliha istinaaska idankana waa lagu daraa tusallimuu aad ka salaantaan istinaaska ama idanka iyo salaanta keed hormarinaysa waxa weeye markaad guriga timid dad hadduu ku muuqdaan salaamu calaykum hormari wax jooga haddaan la arkinna istinaskaad hormarinaysa intee goor saddex goor baa kugu filan salaamu calaykum aadkhulu haddii ama lagula hadli waa iska noqo saddex goor kifaayow ka xagga lama rabo wa tusallimu aad salaantaan calaa ahliha haddaad albaabka garaacdidna markii laguu soo baxo waa kuma waa aniga jawaab ma waxaad faa'iidaysay male waxaa la weydiinayay magacaagu aha si lagu garto daraaddeed kolka waa aniga jawaab ma ah warka weli meeshuu taagan yahay maxaa la faa'iidaysay waa la yahay waa la jooga waa annaga naga fura mal magacaagoo saddexan sheeg horta ha lagu garto kadib ha lagaa furo ama yaan lagaa furin wa tusallimu aad ka salaantaan calaa ahliha dadka aqalada degan daalikumka maa khayrun fiicnaan badan lakum idinka lacallakum mudnaantiinna inaad tadakaruun xaqa laydiin sheegaayo ku waansantaan fain lam tajiduu haddaydaan helin fiiha aqalada axadan qofna falaa tadkhuluuha aqalada islaameed ha gelina xataa yuudana ilaa loo fasaxo lakum idinka wain qiila haddii la yidhaa lakum idinka irjicuu laabta diyaar miihi mashquul baanahay kuma soo dhowayn karno muqaabalo ma hayno farjicuu laabta huwa kaasa askaa tahirnaan badan lakum idinka wallaahu eebe bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan qowl iyo ficil caliimun rabbi waa aqoon badan wey laysa maaha calaykum korkiina junaaxun dembi an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan aqala khayra maskuuna iyagaba aqalla waayihi intaynu sheegnay intaasoo dhan waa la geli karaa khayra maskuuna kuwa la degan yahay khayrkooda fiihaa quyuuda idinku sugan tahay raaxatun mataacun raaxow raaxa idinku sugan kuwa waa geli kartaan lakum idinka ayay raaxa idinku sugan tahay ama waaba hoteelkaa degnaydo alaab baa kaa taalla oo mataac alaab waa noqonaya raaxana waa noqonaya wallaahu eebe yaclamu waa og yahay maa tubduun waxaad muujinaysaan wamaa tagtumuun waxaad qarinaysaan labadabo qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim zina lala dagaalamaya aragtidii ka bilaabataa zinada rasuulka calayhi salaatu wasalaam alcaynaani tasniyaan xibnaha intuu mariyey gacmaha zinaysta oo indhaha zinaysta oo lugaha zinaysta waalfarju yusadiquhu aw yukadibuhu kolka indhihii waa sinaysanayaan iyagaabay arrinta ka bilaabataa kii shaacirka ahna waa kii markuu tilmaamayey wuxuu yidhi fa nadratun indhaha marka hore la isdhaafsanayo qofba qofka kale isha intuu u gudbi isha waa gamuud leeb buu ku dhufanaya isha markii lagu dhufta kadibna fabtisaam waa laysu dhoola cadaynaya kuba kii kale u muusoonaya waa laysku soo dhowaanaya kolkaa fa mawcidun waa la ballamaya faliqaa waa laysku darmaya marka kale kolka ishii ugu horreysay wuxuu ka bilaabatay ayaa la diiday qaala tacaala rag iyo dumar labadaba lala hadlay ilaah wuxuu yidhi qul rasuul sharafle waxaa tidha lilmu'miniin dadka xaqa rumeeyey yaqumuu ha laabeen min absaarihim aragyaalkood ha laabeen camaa laa yaxilu lahum nadru ilayhi wax in la ega ayaan u bannaanayn sida gabdhaha maxaarimta iyo ajaanibtoo kale horta isha ka laab wayaxfaduu ha ilaashadeen furuujahum cawradooda min alkashfi walisticmaali bilxaaraam yaan cawrada la faydin sidii xoolahoo kale sinana yaan lagu dhaqmin daalika sidaas ayaa askaa u dahirid badan lahum naftooda maxay uga dahirid badan tahay min ficli lcibaadaati almutatawica cibaadaadka sunnaha ood gudatid jawaarixun ceshataa ka qiimi badan adoon sunnana tukan sunnana soomin aan wax sunnaha samayn laakiin xibnahaaga hanta ayaa ka qiimi badan daalika kaasaa askaa hufid badan lahum iyaga min ficli tatawucaat cibaadada sunnaha samaynteeda in allaha eebe khabiirun xogogaal wey bimaa yasnacuun waxa addoommadu samaynayaan harid raggii haddii saa loola hadlay dumarkii waa laga daray waataynu niri iyagaa ku fara dhuuban hawsha aad baa loogu fogaaday qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waqul rasuul allah waxaa tidhaahdaa lilmu'minaat gabdhaha eebba rumeeyey yaqdudna ha laabeen min absaarihinna aragyaalkooda isha la fiiqayo ee la caddaynayo ee meel bal raacinayo milicsigiiyo daymada dadnimona ma aha gobannimona ma aha diintuna ma ogol haddaad iska socotoo jidka qaada indhahaaga hortooda wixii ka in baa kugu filan kolkaa daymada farada badan dawacdaa lagu caaya milicsiga farada badan oo intay socoto madaxa xagay ku dhufanaysa xagay ku dhufanaysa marka dambe masaalixeeda ilowda derbihay ku dhacda ama gudbay ku dhacda kolka daymada badan ha iska daayan yahayn meel la dayi wayxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna cawradooda kashfi iyo isticmaal labadaba walaa yubdiina yayaan muujin ziinatuhunna ziinatahunna quruxdooda iyo jirhkooda iyo xibnahooda dhar yaryar intay qaataan inay ama jirhkiiba bannaanka dhigaan ama dhar yaryar qaataan oo ismuujiyaan yayaan dhicin ilaa maakii maahaane lahara muuqanaya minhaa ziinada ka mida bidaruura laa bilikhtiyaar ilaa maa dahara minhaa baa culammadu isku haysaa qole waxay yidhaahdeen waa waxa in la fayda aan laga fursanayn waa maxay waxay ku fasireen wejiga iyo gacmaha sababtoo ah wejigana waxbay eegeegaysaa oo jidka iyo muslinka sayan ugu dhicin waddada waa lala wadaagaa way fiirinaysaa gacmahana way ku maamulanaysaa tafsiirka waa marjuux waa laga fiican yahay ilaa maa dahara minha qasban canhaa soo marada ma dilaaci karto soo dabayl intay timaado marada ma dhufan karto soo marada korkeedaba wax lagama arki karo daruuri wixii loo arkaa waa ilaa maxaa la qarinayaa wejigii markii bannaanka la dhigo oo indhihii inta la cawlcawlo bishimihii la guduudiyo dhabannada cusbur la mariyo waxa la qariyey muxuu qiimilay walaa yubdiina ziinatahunna waxaa iska hor imaanaya iyo ilaa maadahare wejiga markaan dhahno ziinada wejiga ka badan maxay tahay haddii qofka alla qurux u abuuray quruxdiisa marka koowaad wejiga ka muuqanaysa kolka walaa yubdiina ziinatahunna yayan muujinin ilaa maa dahara minhaa wejiga ma ogiyi istinihii baa isbaabi'iyey kolka طلقت زوجتي ثلاثا إلا ثلاثة وكفر دينك ولا تشير ورك طلقت زوجتي ثلاثا إلا ثلاثا سدح عن كفري سدح لكم مفري انت هذا دين سدحكم مفرين فرنت إذا استثناء إنه مستغرق نوضع لما ربو مستثنى منه قوية وإن كلا تفشيليه طلقة إلا اثنين ترى كلك ولا يبدين زينتهن wejigii buu ku jira ilaa maa dahara minha qasban canhaw waxayaan raalli ka ahayn ama maradoo jeexanta ama dabayl dhufata ama maradoo go'an oo meel ka duleesha ooyaan ogey bay muuqan karaysaa ama daruuro ahaan hadday foolato soo laga umulin maayo hadday xanuunsataa soo la dawayn maayo meeshii jirhkeeda ka mid ahayd ee la dawaynayey ilaa maa dahara minha waxaa la rabaa meesha jirkeeda laga arkaya daruura iyo daruura quswa inay ku timaado oo ilaa wejiga iyo shay u dhan tahay ayadda kalena waa iman doontaa oo la yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniina yudniina calayhinna iyadoo dhan wey calayhinna shay u dhan tahay min jalaabiibihinna meel laydinka muuqan ilaa maa dahara minha wax qasab ku muuqda maahaane walyadribna ha dadeeno bikhumurihinna gambayaalka calaa juyuubihinna kalxamahooda in maryaha la isgaarsiiyaa la rabaa maradan madaxa la geliyey waa inay kalxamaha iyo dhuunta qariso wey bikhumurihinna gambayaalkii baa la raaricinayaa kalxamaha iyo dhuunta lagu qarinayo walyadribna ha qariyeen bikhumurihinna gambayaalkooda calaa juyuubihinna kalxamahooda walaa yubdiina mar labaadu yayan muujin ziinatahunna quruxdooda yaa loo ogol yahay inta loo ogol yahay arag ilaa libucuulatihinna ragga qaba waxba kuma jabna aw aabaa'ihinna aabbayaalka dhalay waxaan cawrad ahayn baa la tusayaa aabbaha maa bayna sura wa rukba looma ogola aabbo aw aabaa'i bucuulatihinna iyaga ragga qaba aabbayaalkood sodogyaalkii wey aw abnaa'ihinna wiilashay dhaleen aw abnaa'i bucuulatihinna wiilashay eedada u tahay ninkeeda dhalay ee naagta kale uu ka dhalay aw ikhwaanihinna walaalaha la dhashay aabbi iyo aabbi iyo hooye iyo hooye hadday la wadaagaan ba ikhwaan wey aw bani ikhwaanihinna walaalahaas la dhashay wiilashooda eeday u tahay aw bani akhawaatihinna walaalaha gabdhaha la dhashay wiilashooda habaryar ay u tahay aw nisaa'ihinna gaaladii baa la diiday naagta muslimada naag gaala inay aragtaa ma banaana waa ka xijaabanaysa aw nisaa'ihinna waa gabadha muslinka ee kale aw maa kii malakada imaanuhunna gacmayaalkooday hanteeno waxay iyagu milkiyaan oo adeegayaa maclish aw itaabiciina dadka raaca guryahay raacayaan waa masaakiin iyo majaaniin waayeel isku dardarmay iyo sakiiran wax garanayn iyo dawdar waalan oon maskax lahayn raashindoon naagdanka male waa dadka fahmada daran ee macbuubka ama naaqiska ee kala dhiman wey aw itaabiciina kuwa raaca maxay raacaan cuntada iyo raashinka dadkay la socdaan wax ma oga khayri ulil irba irba dakarka waa lagu fasiraa xaajana waa lagu fasiraa xaajo kuwa u saaxiiba kayrkooda oo min arijaali raga waa qof jiran fahmo daran aw itifli ilma yar aladiina tifliga an lam yadharuu fiirsanayn calaa cawraati nnisaa naagaha cawradooda ilmo yar wey kolka intay isdado hadday dahab iyo biro qaadato oo intay si baa u socoto cagta dhulka ku xoojiso qalalabay wixii ka siiso lama ogola walaa yadribna yayan garaacin biarjulihinna lugayaalkooda liyuclama in la ogaado awgeed maa yukfiina waxay qarinayaan tani dahab baa ka batay oo dahabkii gacanta iyo kii dhagaha iyo kii lugaha baa isku dhagacaya shululuq shululuqdaas yanyeeli liyuclama in la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan min ziinatihinna quruxyaalkooda gebagabada ayadda wa tuubuu ila allahi jamiican sidaad u dhantiin rag iyo dumarba gafafkaad gelaysaan iyo isha baxsanaysa iyo carabka qof labaad lagu labaayo tuubuu noqda ilallaahi eebba u noqda jamiican saad u dhantihiin ayuha almu'minuun intiina xaqa rumaysay maxaa towbada lagu helayaa lacallakum tuflixuun adduun iyo aakhiraba guul baad helaysaano waataymin faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljannata faqad faas qul rasuul allah waxaad u tidhaa lilmu'miniin dadka xaqa rumeeya yaquduu ha laabeen min absaarihim aragyaalkooda wa yaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum cawradooda daalika inay ilaaliyaan ishooda iyo farjigooda ayaa askaa u hufnaan badan lahum iyaga in allaha macbuudka xaqaa khabiirun xogogaal wey bimaa waxa ay yasnacuuna addoommadu samaynayaan wa qul waxaad tidhahdaa rasuul allow lilmu'minaat gabdhaha eebba rumeeya haweenka u tira yaqdudna haweenka ha laabeen min absaarihinna aragyaalkooda ha laabeen wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna cawradooda walaa yubdiina yayan muujin ziinatahunna quruxdooda ilaa maakii maahaane lahara muuqday minha ziinadiina ka mida biduuni ikhtiyaar ikhtiyaar la'aan ku muuqday walyadribna haddadeen bikhumurihinna garbasaarada iyo gambada madaxa lagu qaado calaa juyuubihinna kalxamahooda iyo laablaabkooda ha ku dadeen walaa yubdiina yayan muujin ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihinna ragga iyaga qaba inay u muujiyaan maahaane aw aabaa'ihinna aabbayaal inay weji tusaan aw abnaa'i bucuulatihinna ilaa libucuulatihinna aw aabaa'ihinna aw aabaa'i bucuulatihinna ragga qaba aabbayaalkood waa sodogyaalkii aw abnaa'ihinna wiilashay dhaleen aw abnaa'i bucuulatihinna ragga qaba wiilashay naago kala ka dhaleen aw ikhwaanihinna walaalaha aabba la wadaaga ama hooyo la wadaaga ama labadaba la wadaaga aw bani akhawaatihin aw bani ikhwaanihinna walaalahaas waxa ay dhaleen aw bani akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen aw nisaa'ihina naagaha iyagoo kaleo muslimka hadday wejiga tusta maa caleys aw maakii ay malakad hanatay aymaanuhuna gacmayaalkooda oo addoon iyo addoomad miday yihiin farqi male wax adeegaya wejiga waa tusi kartaa aw itaabiciin dhuuni raacyada aan dan kale lahayn ewdarada fahmo daran ee naaqiska hayri ulil irba xaaje kuwow saaxiiba kayrkooda min arrijaali ragna ka mida aw idifli caruur alladiina adfaasha an lam yadharuu daalacanay calaa cawraati nisa naagaha cawradooda aanan dareemayn oon garanaynin carruurtii hore ilaa toddoba jir sideed jir bayan cawra aqoonin kuwa kan afartay gaaraan khatar wey waa la iska ilaalinaya haddaad dhashay iska ilaali kolkaa kale iska gey aan lam yadharuu daalacanay calaa cawraati nisa naagaha cawrayaalkooda wey walaa yadribna yayan garaacin biarjulihinna lugayaalkooda liyuclama in la ogaado darteed maa yukfiina waxay qarinayaano min ziinatihinna murriyadaha iyo dahabka ay hoos ku wataan wa tuubuu hoyda ilallaahi eebba weyne u hoyda ayuha almu'minuun jamiican saad u dhan tihiin ayuha almu'minuun kuwiina xaqa rumeeyayow lacallakum tuflixuun likay tuflixuun inaad liibaantaano tafuuzuuna binnajaati min alcaari wannaar wa bidafari bituhri washarafi wa caali algurafi fii daari naciim inaad wanaag dhammaantiin ku guulaysataan adduun iyo aakhiro xumana ka badbaadaan daraaddeed ilaah ugu toobad keenow waan ka xulayaan weli sinadii baa lala dagaalamaya ayaamaha waa wixii muxtaaj oo guur u baahan rag iyo dumar farqi male gabar iyo garoo farqi male qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waa ankixu u guuriya al ayaama dadka madaxa bannaan rag iyo dumarba waa soo gelayaan gabar iyo garobna waa soo gelaysaa al ayaamaa kuwa madaxa bannaan oo minkum idinka mu'miniinta idinka mida xortii wey waasaalixiina kuwa susuban u guuriya min cibaadikum addoommadiinna lablaba iyo wa imaa'ikum kuwa dhadig haddaad tidhaahdo waxba ma haysto addoonkii faqiir wey ilaah baa alhadlay in yakuunu hadday addoommadu yihiin fuqaraa'a cayr yugnihimullaahu rabbi baa hodminaya min fadlihi deeqdiisuu ka hodminaya wallaahu eebe waasicun ilaa fadligiisu ballaaran yahay caliimun addoomihiisa og wey kolkaa markii qof walba la guuriyo xumuhu waa dhammaanay kullamaa uu guurka batow amaa qofkii hadduu waxba dhaqaal waayo ha iska soomo ha sabro walyastacfif ha is ilaaliyeen aladiina dadka an laa yajiduuna heliba karin nikaxan waxay wax ku guursadaan xataa yughniyahumullah inta rabbi ka hodmiyo ha is ilaaliyeen min fadlihi deeqdiisa soon baa laysku ilaalinaya kolkaasaa mawduuc kale la galay kitaabo waaladiina addoomaha yabtaguuna dalbaya alkitaab in la kitaabeeyo oo la yidhaah lacag baan kugu xureeyay ii doon mimaa kuwii ka mida ay malakad hanatay aymaanukum gacmayaalkiinna fakaatibuuhum kitaabeey saddex kun baan kugu xureeyey lix goor baadna kala bixinaysaa bilba shan boqolii keen fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum haddaad ogaataan fiihim addoomaha khayran wanaag qof toosana hadhow kaa maarmaya oo isku filan haddana maalulkitaaba gudaya hadduu yahay kitaabe adigana kitaabadii gacan ku sii saddexdii kun een kugu xureeyey kun iyo shan boqol kaa dhaafay keen kun iyo shan boqol wa aatuuhum siiya min maalillah ilaah maalkiisa wax ka siiya alladii maalka u aataakum eebba idin siiya idinka walaa tukrihu cabdullaahi ibni ubay ibni salood raiisulmunaafiqiin laba addoomood buu lahaa kolkaasuu dhihi jiray horta suuqa aada ii soo shaqeeya kolkaasaa rabbi iyagana waxay ahaayeen dad muslim oo dhowrsan nabigay cabasho u keeneen aayaddaa timi walaa tukrihu ha qasbina fatayaatikum addoommahaad leedihiin cala albida sina korkeed ha ku qasbina in araadna hadday iyagiiba doonayaan taxasunan is-ilaalin litabtaguu inaad dalabtaan darteed carada alxayaa nolol birbirkeed addunyaa hoosaysa waman yukrihunna qofka addoommada sina ku qasba fa ina allaaha ilah min bacdi ikraahihinna haddii iyaga la qasbay ka gadaal kafuurun kuwan la qasbay waa u dhaafay raxiimun waa u naxariistay qofkii mukriha ahaa ee qofkaan qasbay baa ciqaabkii la wareegay markii axkaam badan laynoo sheegay baa rabbi yidhi subxaana walaqad waxaa dhaba anzalnaa inaanu dejinnay ilaykum idinka ummatu muxamedka aayaatin baan idiin dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin wax walba idiin caddaynaya si sinadii looga cararo ama laysaga ilaaliyo kobtay ka iman lahayd oo dhan la khataaray wa mahalan mahmaa baan idiin sheegnay matalkaa waxaa ka mida maryama bintu cibraan isadii ku dhacday iyo yuusuf calayhi salaam ibni yacquub tii ku dhacday sawiifkii iyo caaisha uma eka kolkaasaa qisadii ku saabsanay tanoo kalena la idiin sheegay sidii maryamo loo habray ama yuusuf loo nabay wa mathalan maamaana idiin dejinay min aladiina dad xaggood laga maamaaho khalow tegay min qablikum hortiin wa mawcidatan waanana idiin dejinay lilmuttaqiin dadka alla ka baqaaya uwaanaaw wa ankixuu guuriya alayaamaa kuwa u baahan guurkee madaxa bannaan oo minkum idinka xurta idinka mida wasaalixiina kuwa susuubano min cibaadikum addoommadiina lablaba iyo wa imaa'ikum addoommada dhadig in yakuunuu hadday yihiin fuqaraa'a cayr yughnihimullah ilaah baa hodminaya min fadlihi deeqdiisa xaggeeda wallaahu eebbe waasicun alla deeqdiisu ballaaran tahay caliimun addoommadiisa waa qoon badan wey waliyastacfif hays ilaaliyeen aladiina dadka aan laa yajiduuna heli karin nikaaxan mu'aanu nikaax waxay ku guursadaan xataa yughniyahumullah inta eebba ka hodmiyo min fadlihi alla deeqdiisa waaladiina dadka yabtaguuna dalbaaya alkitaaba in la xureeyo mimaa kuwii ka mida ay malakad hanatay aymaanukum gacmayaalkiinna fakaatibuuhum maal ku xureeya in calimtum haddaad ogaataan fiihim gudahooda khayran wanaag waatuuhum siiya min maalillah alla maalkii wax ka siiya alladii maalka u aataakum eebba idin siiyey walaa tukrihuu ha qasbina fatayaatikum addoommadiinna dhadig cala albiqa ilaysi korkii in aradna hadday rabaan taxasunan is-ilaalin litabtaguu inaad raadsataan darteed caradal xayaati nolol dheefteed addunyaa hoosaysay waman ruuxa yukrihunna qasba fa ina allaha ilah min bacdi igraa'ihinna qasbidaa la qasbay ka gadaan kafuurun lahunna addoommadii waa u dhaafayaa raxiimun bihinna waa u naxariisanaya walaqad waxaa dhaba ansalnaa inaanu dejinnay ilaykum idinka aayaatin baan idiin dejinnay mubayinaatin wax walba caddeeyey wa mathalan maahmaa baan idiin dejinnay ka mathali yuusuf wa maryam min aladiina kuwa xaggood aydinka maamaaho khalow tegay min qablikum hortiin wa mawcidatan waanaanu idiin dejinnay lilmuttaqiin inta alla ka baqaysa uwaanaa wallaahu aclam